fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa axad bisha agosto sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo boga v o somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo wada wacyigelin ku aadan sidii looga feejignaan lahaa in xanuunka monki bakska aanu soo gaarin soomaaliya maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa waxaa qofka ku soo dhacaya markuu calaamadaha la soo yeesho xumad badanuu yeelanayaa madax xanuun qanjiro barar dhowar xanuun murqyo xanuun daal badan
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo maanta imtixaan ka qaaday macalimiin ay doonayso inay u qorato wasaaraddeeda sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhintay afar iyo toban kalena waa la la-yahay kadib markii doon ay la socdeen ay ku degta xeebaha dalka yemen sida ay sheegtay qaramada midoobay masiibadan ayaa ah tii ugu dambeysa ee ka dhacda marinkan oo ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ah oo ah mid halis badan hay-adda socdaalka qaramada midoobe ee i o m ayaa sheegtay in dadkani ay ku dhinteen xeebta ee dalka yemen kadib markii doonidu ay ku degtay halkaasi talaadadii doontan oo kasoo baxday dalka jabuuti ayaa waxaa la socday shan iyo labaatan qof oo ahaa muhaajiriin u dhashay dalka ethoobiya iyo laba qof oo u dhashay yemen sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay dadka dhintay oo la xaqiijiyey ayaa isugu jiray koow iyo toban rag ah iyo laba haween ah waxaana socda howlgallo lagu baadigoobayo dadka la la-yahay oo ay ka mid yihiin kabtankii iyo gacanyarihiisii oo yemaniyiin ahaa sida ay iom sheegtay sababta keentay in doonidu ay degto ayaa ilaa iyo hadda aan caddayn masiibadan u dambeysay ayaa ah mid si cad inoo xasuusinaysa halista ay wajahayaan muhaajiriinta marinkan mara ayuu yidhi matt huber oo ah kusimaha madaxa xafiiska i o m ee yemen tobannaan kun oo muhaajiriina oo si sanadlaha uga soo shiraacda geeska afrika kuwaasoo doonaya in ay ka cararaan khilaafyada masiibooyinka dabiiciga ah iyo dhaqaalaha hooseeya islamarkaana kusoo safra badda cas iyagoo raba inay gaaraan dalalka saliidda hodanka ku ah ee qaliijka i o m ayaa diiwaan gelisay in ka badan sagaashan iyo toddoba kun iyo laba boqol oo tahriibayaal ah oo dalka yemen soo gaaray sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii tiradaasi oo ka badatay tii sanadkii hore xiisada ka taagan bariga dhexe ayaa axadda maanta ah sii kordhaysa iyadoo israa'iil iyo xisbullahida lebnaan ay bilaabeen in ay isweydaarsadaan duqeymo ka dhanah midba midka kale kadib duqeymahaasi ayayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan dagaalka ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa u sheegay shirka golahiisa wasiirada xisbullah waxaan ku burburin doonaa dharbaaxa la yaab leh xisbullah ayaa ku tilmaantay weerarada soo laabashada ee ka dhanka israel inay tahay marxaladii ugu horeysay ee weeraro argoosi ah oo lagaga jawaabayo weerarkii israel bishii hore ay ku dishay fu-aad shukur taliyihii xisbullah oo israa'iil ay ku eedeysay weerar ay ku dhinteen labaiyo toban caruura iyo dhalinyaro oo ka dhacay garoon kubadda cagta ah xisbullah waxay sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo ku yaala gudaha israa'iil balse howlgalladii militari ee maanta waa la soo gabagabeeyey bay tiri weerarada israa'iil iyo xisbullah uma eka inay hurinayaan dagaal ballaaran oo bariga dhexe ah laakiin arrimihii hore u sii jira ayay kaga sii darayaan magaalada qaahirana maanta masar waxa ay martigelinaysaa wadaxaajoodyo cusub oo heer sare ah oo lagu doonayo in lagu gaaro xabajoojin u dhexaysa israa'iil iyo kooxda xamaas si loo soo afjaro dagaalka tobanka bilood ka badan ka socda khaza iyo in heshiis lagu sii daayo la haystayaasha xamaas gacanta ugu jira wadahadalla xabajoojina ayaa haka galay muddo bil ah dagaalkii maanta israa'iil ayaa waxay sheegtay in duqeymo cirka ah ay ka fuliso koonfurta lebnaan waxayna ugu yeertay duqeymahan ka hortag ay ku qaaday xisbullah kooxdan ayaa marka iyana waxay sheegatay inay soo rideen boqolaal gantaalaha iyo diyaarado aan duuriyo lahayn iyagoo sheegay in weeraradani ay uga aargudayeen dilkii shukur tobannaan kun oo qaxooti rohinga ah oo kasoo qaxay mayanmar oo ku nool xerooyin waaweyn oo ku yaala bangaladesh ayaa axadda maanta ah u dabaal degay sanad guuradoodii toddobaad ee kasoo wareegatay barakicintooda iyagoo dalbanaya in si nabad ah loogu celiyo gobolka rakhina ee mayanmar qaxootigan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala xerada kutubalong ee degmada cox ee gobolka bazaar iyagoo sitay boorar ay ku qoran yihiin rajadu waxay taalaa gurigaaga iyo inaga rohingaha waxaanu nahay muwaadiniin reer mayanmaar ah dadkan ayaa xusayay maalinta loo asteeyay xasuuqa rohingaha inkastoo roob uu ku dulda-ayay agosto keedii boqolaal kun oo qaxooti ah ayaa bilaabay inay lug iyo doomo uga baxsadaan xuduudaha wadankaasi iyagoo soo aaday dhinaca bangaladesh xilli dilal aan loo meeldayin iyo rabshado kale ay ka dhacayeen gobolka rakhine ee mayanmaar mayanmar ayaa qaaday weeraro arxan darro ah oo ka dhana rohingaha kadib weeraro ay koox fallaaga ah ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda baaxadda abaabulka iyo qallafsanaanta howlgalka ciidamada ayaa horseeday eedeymo uga yimaada beesha caalamka oo ay ku jirto qaramada midoobay oo ku eedeysa dowladda isirsifayn iyo xasuuq ra-iisul wasaarihii bangaladesh ee xilligaasi sheekh xasiina ayaa ku amartay ilaalada xuduudaha inay furaan xadka taasoo ugu dambeyntiina u ogolaatay in dad ka badan toddoba boqol oo kun oo qaxooti ah inay kabaad ka helaan dalka muslimiinta u badan ee bangaladesh qulqulka qaxootiga ayaa waxaa u dheer in ka badan saddex boqol oo kun oo qaxooti ah kuwaasoo horey ugu sii noolaa bangaladesh bangaladesh waxay isku dayeysay ugu yaraan laba jeer inay dib u celiso qaxootiga waxayna ku boorisa beesha caalamka inay cadaadis ku saaraan mayanmar jawi nabdoon oo gudaha mayanmar laga hirgeliyo oo gacan ka geysan kara bilaabista dib u celinta qaxootiga xasiina waxay sidoo kale caawimo ka raacsata shiinaha si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada ishaya ciidamada booliiska dalka jarmalka ayaa axadda maanta ah sheegay in nin u dhashay dalka suuriya uu isu soo dhiibay islamarkaana uu qirtay inuu saddex qof dilay sideed kalena ku dhaawacay weerar mindi ah oo habeennimadii jimcihii ka dhacay meel dabaaldeg uu ka socday oo ku taala magaalada galbeedka dalkaasi jarmalka ee solingen dadka dhinta ayaa isugu jira laba nin iyo gabar sida ay mas-uuliyiinta sheegeen afar kamida dadka dhaawacma ayaa weli xaalad adag ku jira sida ay booliisku sheegeen dhammaan dadka waxyeelada soo gaartay ayaa midi lagaga dhuftay qoorta war ay soo saareen ayay ciidamada booliisku ku sheegeen in nin lix iyo labaatan jir ah oo suuriya u dhashay uu ciidamada isku soo dhiibay islamarkaana u qaatay mas-uuliyadda weerarkaasi ciidamada ayaa howlgal ay sabtidii ku galeen meel ay ku jiraan dad magangelyo doon ah ka soo xiray qof la tuhunsan yahay goobtaasi oo aan ka fogeyn goobtii uu weerarku ka dhacay sida afhayeenka booliiska uu u sheegay wakaalada wararka ee f b harbert roll oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka nord rene westvalia ayaa laga soo xigtay in ciidamada booliiska ay hayaan caddeyn la xiriirta ninka weerarka mindida ah geystay dacwad oogayaasha ayaa bilaabay baaritaan ay ku sameynayaan eedaha inay qeyb ku leeyihiin urur argagixiso sida afhayeenka uu sheegay sida laga soo xigtay wargeysiyada beld iyo spigel qof la tuhunsan yahay ayaa hadda dalkaasi jarmalka bishii diseembar ee sanadkii islamarkaana haysta hanaanka muhaajiriinta ilaalinaya inta badanna la siiya dadka kasoo carara dalalka ay dagaaladu ka socdaan ee suuriya oo kale wargeysyada ayaa ku waramaya inaanay ciidamada ammaanka horey u aqoonin ninkani inuu ahaa ama uu xiriir la lahaa kooxaha xag jirka ah halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa hadda wada wacyigelin ku aadan sidii looga feejignaan lahaa in xanuunka embax aanu usoo gudbin dalka soomaaliya maadaama hadda kiisas xanuunkaasi ah laga helay wadamada deriska warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ururka dhakhaatiirta ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday wacyigelin ku aadan sidii soomaalidu ay uga foojignaan lahaayeen cudurka furuqa ee loo yaqaano monkey box oo dhowaanahan ku faafayey waddamo ka tirsan qaaradda afrika kuwaasoo qaarkood ay oodadaag la yihiin dalka soomaaliya haddaba cudurkani waa mid sidee ah muxuuse uga duwan yahay furuqii ay soomaalidu horay u taqaanay doctor yaasiin axmed nuur waa hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya waxaana uu xubin ka yahay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed cudurka monkiboxka layihaaho waa cudur oo keeno virus oo monkibox virus layihaaho lana walaal ah small boxkii furuuqa dadka ku ridi jiray hase yeeshee monkiboxka dadkana waa ku dhici karaa xayawaanadana waa ku dhici karaa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa weeye nabraha dadka kasoo baxaya furuuqa dadka ku dhacaa badnaan jiray kan waa ka yaraan karaa hal xab oo nabaru noqon karaa waxaase uu dheer yahay oo lahubo waxaa waaye qanjiro bararuu leeyahay uusan lahaan jirin furuuqii dadka ku dhici jiray cudurkaani waa cudur aalaaba iska sahlan oo qofka markuu ku dhaco laba ilaa iyo saddex wiil uu qofka ku bogsoonayo calaamadihiisa yaraan jireen balse haatan midka socda wuu ka duwan yahay kii wuxuu socday oo kaleed one two bga la dhaha kale kaleed one aliraa kan wuuna ka dhimasoo badan yahay ilaa iyo hadda toddoba iyo toban kun oo qofooda ku dhacaa la leeyahay congo inta la tariyey asbuuc ka hor ilaa iyo shan boqol oo qofoodna u dhinteen marka dhimashadiisa zaa-iday ka tahay kii horoo dadka ku dhici jira sidoo kale maxamed maxamuud fuje oo ah qabiir caafimaad horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa v o a uga waramay wadamada cudurkani uu ku badan yahay iyo kiisaska ilaa iyo iminka la helay horta sidiisaba cudurkaani weligiis africada central dowladda d r c da waa iskaga dhex jiray central africada waa jiray meelaha iskaga dhex wareegay ilaa iyo intii sanooyin ah ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankiiba waa wuu socsocday oo meelaha waa jiray laakiin waa dhowad ayuu xuduudka ka gudbay oo yurub uu gaaray oo weliba kaleydka nooca two b da la yidhaahdo ayaa yurub gaaray oo weliba dadka galmoodka ragga iyo ragga isku taga ugu badnaa marka cudurka sidiisaba ragga u badan yahay dumarka ragga uga tiro badan kaasi marka dowliya jooda markay aragtay waxay ku dhawaaqday inuu khatar guud yahay oo caafimaadka guud adduunka dhan u yahay wadamada uu hadda u badan yahay horta cuduradan hadda waxa uu marayaa ilaa iyo laba kun iyo labaatan iyo afarta haddaan kasoo qaado bilihii juulaay iyo iyo iyo agost haddaan kasoo qaado waxaa la helay laba kun boqol iyo toban iyo sagaal xaaladood dadu ku dhacaa la helay wuxuu ugu badan yahay boqolkii siddeetan iyo sagaal wadanka la yidhaahdo d r c congo awal zair la dhihi jiray ayuu ugu badan yahay waxaa ku xiga burundi oo siddeetan iyo toddoba kees laga helay central african republic oo afartan laga helay adugu haddaan kusoo qaado deriskeennaan kasoo qaadayaa uganda laba keesaa laga helay kenyana hal keesaa laga helay laba kun iyo toban iyo sagaalkaas qof inta kale laakiin congo jiraa cote divoire cameroon liberia intaba waa ka jiraa marka cudurku waa cudur isna sidaas hadda faafidiisu saas tahay doctor fuje ayaa dhanka kale ka warbixiyey calaamadaha lagu garan karo qofka uu asiibo cudurkan embokiska maxay yihiin calaamadaha lagu gartaa laba qaybood aan u qaybinaynaa qayb waa qaybta ugu horeysa oo qofka markuu la kulmaba ah oo calaamadihii waqti huuriska uu ka baxo oo shan beri ilaa labaatan iyo kow beri ah waxaa qofka kusoo dhacaya markuu calaamadaha lasoo yeesho xumad badanuu yeelanayaa madax xanuun qanjiro barar dhowar xanuun muruqyo xanuun daal badan ayaa qofkaas yeelanaya waa cuduro ay u egyihiin sida fuluugio kale iyo wax lamida ay u egyihiin iyo qeybta kaleo ah qeybta markuu soo baxo nabruhu ay soo baxaan nabrahaasoo runta isteejyadooda u yihiin hal ilaa saddex beri marka qandhada ay soo baxda kadib ay soo imaanaya wejigay ka bilowdaan xabadkay gaarayaan gacmahay buuxsamayaan baabacada gacmaha calacalaana waa leeyihiin qofka cagtana waa kasoo baxayaan marka adduummada aada ugu badan yihiin wejigana aada ugu badan yihiin inta kalena waa saas cudurkan oo ah mid si dhaqsiyo ah ku faafaya islamarkaana laga helay qaar ka mid a wadamada jaarka la ah soomaaliya welwel sidee ah ayaa laga qabi karaa inuu soomaaliya soo gaaro waa kan mar kale doctor yaasiin axmed nuur waa laga yaabaa inuu soomaaliya yimaado haddii cudurka laba toddobaad ka hor oo congo laga sheegayay uu yimid uganda yimid oo philibiin laga helay oo sweden laga helay maantana laga sheegay laba ninoo tareelo wado traag wada ee baabuurada waaweyn kuwa wada laba ninoo ah in laga helo cudurkii kenya soomaaliya wuxuu diidaa inuu soo gaaro ma laha dhulka naga dhaadheer buu soo gaaray marka in laga digtoonaado waayo oo la ogaado anigas waxaa u maleynayaa sanadka horeba inuu ku jiray maadaama dad badan ay wax iga soo weydiiyeen waxaan jirka kasoo baxaya ay garan waayeen runtii way u ekaayeen monki bokis laakiin midhaa wuxuu iska ahay diagnosina run oo sheebaarana umaana sameyn laakiin midhaa wuxuu iska ahay mid iska khafiif wasaaradda caafimaadka mar hore ayay digniin ka bixisay oo ay sheegtay ay tiri maxaa layihaha macquul waayo cudurkaasi inuu soo gaaro soomaaliya laga digtoonaado qoraalo af soomaaliya af ingiriisiba websitekeeda way ku jiraan awareneskin hadda waa la bilaabay oo daraad waxaa u maleynaa tatarfuuja ka hadlaya ururka dhakhaatiirta cudurkan iyo sida looga hortegi karo marka soomaaliya inuu yimaado aada ay macquul u tahay in taxadir weyn laga yeeshaana waa loo baahanya ugu dambeyntii agaasimaha caafimaadka ee isbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir doctor cabdiweli axmed xiirey ayaa hoosta ka xariiqay in cudurkani aanu lahayn wax daawo ah balse uu leeyahay ka hortag kaasoo ah in layska tallaalo cudurkan inta la ogyahay wax daawoa uu leeyahay ma jirto keliya waxaa la sheegaa inuu jiro vaccines iyo antiviral drugs kuwaasoo loo disaangareeyey cudurkii hore la dhihi jiray smallbox kadibna january labakunlabaylaaatankii africa qolada european medicine agent la yidhaahdo ay lagu daaweeyey oo shaaciyeen in lagu daaweeyey cudurkan smallboxka la yidhaahdo cudurkan markasta waa maxay waa supportive waxaa qofka loo sameynaa qandhada in laga jabsho nafaqada loo dheeli tiro hadday finan jireen finanka baalka la yidhaahdo laga nadiyo waxyaabaan sabtiga iyo wax lamida oo la jeermus dilo maadaama cudurkaana finanka marka ugu dambeeya shadhan ay sameyn karaan ay soo daadan karaan oo nabar sababi karaan marka iyo in qofka isolation loo sameeyo oo meel gooniya la geeyo waxyaabaha sabortifka la isku dardaray ayaa cudurkaani daawo hadda ma jirtay lagu sabood garaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dukaamo badan oo ay lahaayeen dad shacaba ayaa ku basbeelay dab ka kacay suuq ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa v o eeda u sheegay in dabkaasi ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab cashe ibraahim aadan oo kula xidhiirtay qadka telefoonka ayaa weydiisay gudoomiyaha inuu faahfaahiyo dabka xalay ka dhacay ceelasha biyaha bismillahi ramaan raxiim waa mahadsantihiin bahda v o a khaasatan caasho marka koowaad horta waxaan ka tacsiyeynayaa xalayso dhibaatadii ka dhacday deegaanka ceelasha halkaasi oo nimanka nabadiidka ama khawaarijta ay xalay qaraxyo ku xireen suuqyo dad shacaba oo ganacsato ah ay ku leeyihiin ay ku xireen qaraxyo qaraxyadaasina waxay sabab u noqdeen in suuqiyo dhan uu baaba-o uu wada gubto halkaasi oo ay ku gubteen ama ay ku basbeeleen ilaa iyo dhowr iyo sideetan dukaan oo dad shacaba ay lahaayeen ayadoo ay ku burburtay hanti aanan qiyaasteeda hadeerta halkaan kusoo koobi karin dadkaasina wuxuu sabab u noqday in dadka qaarkood ay maanta xalay wax haysteen oo xag alle ayaa mar walbaba waxaa laga heestaaye laakiin hantidu xalay ay ku xisaabtamayeen ay maantana ay yihiin dad daymaysanayaal ah oo maxaa yeelay hantidan iyo ganacsiga ee dadkoodan badanaa qayb ayagaa iskale qayb kamidana waa mid ay deen kusoo qaadeen oo laga doonayo inay soo cadeeyaan intii oo dhan meesha ay ku baaba-day maamulkii gobolka iyo kii deegaanka intaba dadaal ayaa la sameeyey iyadoo dabdamisyo oo ay haddana hormuud iyo meelo kaleba aan ka helnay ay dadkii ay ku guuleysteen ugu dambeyntii in la damiyo hantidiina wixii laga bixin kara meesha laga baxshay laakiin dhibaatada ugu weyn ma xalaysa waxay ka dhacday waa goobtii ganacsiga ahaa oo dadkii waktiga xataa dadka uu kacayay ee ahayd wakti ay goobihii ganacsiga ay xiran yihiin halkaasina ay dadkii hantidooda ay ku waayeen marka dhibaatadaas ayaa dhacday xalay ayana ka dhacday deegaanka lafoole khaasatan ceelasha biyaha ayay ka dhacday suuqyadii meesha ku yaala ee aan meesha ku basbeelay ayadoona ay tahay dadkaasina mid ay nimankii qabayaasha waayahay ay usoo madeegeen shirqoolkaasi
marka maxamed sidaad sheegtay xilliga dabkan uu dhacaayey dukaamada way xirnaayeen marka ma jirta ka sokow hantida ku basbeeshay amaba ku luntay meeshaasi ee ku gubatay dad wax ku noqda ma jiraa alxamdulilah wax dhibaato ah oo shaksiyan dad u gaartay ma aysan jirin maxaa yeele waktiga uu dabka uu ka cayay waxay ahayd wakti dukaamadii ay xiran yihiin oo uusan ganacsi uusan soconin laakiinse ayaga kuwa nabadiidka marnaba uma aabayeeleynin inay dad ay ku dhintaan iyo inay dukaamo ay ku burburaan intaba ayaga dantooda danta malaha waxay dantooda ay tahay oo keliya ummadda inay barakiciyaan ummadda inay baabiyaan hansidooda ummadda inay dhibaato gaarsiiyaan taas keliya ayay tahay marka alxamdulilah laakiin ilaahay wax dhibaata shacabku muusan gaarsiinin xalay maxaa suuqaasi loo beegsaday sidaan ognahay nimankaasi nabadiidka taargetkooda waa shacabka soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed ugus waxa loogu baxshay waa gumaadka ummadda soomaaliyeed ayay ka shaqeeyaan marka waana midda rasmiga ah oo tusaale rasmigana ay u tahay midii xalay dhacday midii ka dhacday maxaa la lahaa iskasii horeysay dhacdooyinkii soomaaliya soo hormaro oo kala duwanaa oo ay ugu horeysay ugu xanuunka badneed midii afar iyo tobankii octoober ka dhaceysay isgoyska zoobe oo magaalada muqdisho marka mar walbaba waxay taarget ka dhigtaan waa shacabka soomaaliyeed hantidooda inay burburiyaan inay dhibaato u geystaan inay maxaa lahaa mar walbaba taargetkooda uu yahay shacabkaasi on inay taarget garaysanayaan ummadda soomaaliyeed siday hantidoodan u baabi'i lahayd ayay ka shaqeynayaan keliya marka laakiin wax taargeda hogooniya ay ma dukaamadaas la dhihi kara ay ku beegsadaan ma inay jirto marka ma suuqa keliya ee lagu ganacsadaa ceelasha biyaha ceelasha biyaha waa deegaan aada iyo aada u weyn oo deegaanka magaciisa guud waxaa la yihahdaa lafoole deegaanka lako lafoole waa deegaan aada iyo aada u weyn aada iyo aada u baaxad weyn ceelasha biyaha suuqyo badan ayaa ku yaalaan suuqyadaasi ayuu kamid yahay waa suuq aada iyo aada u baaxad weyn ayuu ahaa oo gambalool ahaan u dhisan oo dadka shacabka soomaaliyeed ee dhisteen ganacsiga soomaaliyeed ee dhisteen marka dhibaatadaasina waxay ugu geysanayaan waa on dadkaas inay cirab tiraan ay dhanka dhaqaalaha kala dagaalamaan dhanka waxbarashada kala dagaalamaan dhanka waxqabsashada ama isku filnaanshaha ee dadka soomaaliyeed ay marka gaarayaan marka maxaa ugu wacan iyadoo suuqyo badan ay ku yaalaan ee, deegaanka ceelasha biyaha in suuqaasi gaar loo beegsado maxaa suuqaasi u gaara suuqaasi markaas ayay jaanis u heleen ama ay fursad ay ku heleen mooye taargetkooda ayagu ma aha suuqaas keliya waa suuq allaale suuqay arkaan waa hanti kasto soomaali ay leedahay inay burburiyaan meel walba oo shacabka soomaaliyeed ay ka dhaawici karaanna waa ay u diyaarsan yihiin inay dhaawacaasi ay gaarsiiyaan laakiin ma aha mid ku eg suuqaas safe iyo marwe amase maxaa la lahaa suuqa bakaara suuq ay ku yaala ceelasha amase suuqa weyne bakaare muqdisho ku yaala maahan laakiin waa mid ay mar walbaba ay ku beegsanayaan shacabka soomaaliyeed hantidooda meel alaal meeshay ku jirto iyo meesha ay markaas fursad ay ka heli karaan marka maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ka maamul ahaan gobolkii wallaahi ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ayaa isla markii meesha yimaadeen marka ugu koowaad waxay ahayd gurmadka ah daminta dadkii ayaa laga shaqeeyey waana lagu guulaystay alxamdulilah ilaah ku mahadsan taas ganacsatada ayagana garab ay isku siiyeen oo sidii ay hantidaas loo badbaadin lahaa garab weyn ayay nagu siiyeen ayagana waa ku mahadsan yihiin sidoo kale hay-adaha kala duwan ee amnigana waxa ay baaritaan hadda ilaa haddana ay wadaan raggii ka dambeeyey shirfoolkaasi maxaa yeelay dambooyinka ama samiinooyinka meesha lagu qarshiyey waa kuwa la keenay ayay ahaayeen dadkii keenay ayaa lagu daba taagan yahay waa nafti haligayaal cabs- cabsasho ee mar walbaba ay ka muuqato iyo fulinimo ay ka muuqato laakiinse annaga mar walbaba waa daba taagannahay mana u aabayeelin wax alaal wuxuu yahay iyo meeshuu kasoo jeedo ama meeshuu ka yimidba marka Marka- mar walbana hay-adaha amniga waa ay ku daba socdaan in waana lagu guulaysta doona in gacan bira lagu soo dhigo dilaad ka maamul ahaan maxaa ku xaqiijiseen in qaraxaasi ama dabkaasi kacay in al-shabaab ay ka dambeysay maxaa ku ogaateen kuna xaqiijiseen way caddahay oo wax oon ay qarsanayaan maaha ayaga naftoodaaba qiranayaan ayaga naftooda ayaana maxaa la lahaa in, eh, banaanka la taagan inay qarshiyeen maxaa la lahaa shacab soomaaliyeed oo dhibaatooda ay ku u- ay u geysteen in, eh, raadkoodana waa uu muuqdaa oo maaha mid qarsoon meesha waxaa ku qarxay miinooyinka ayaga ay qarshiyaan oo dadka ay dhibaatada ku geysteen ayay ahayd dadka shacabkaana way way arkayeen markuu qaraxa uu dhacayena waa la maqlayay waana loo jeeday in eh, wax qarsoon maaha hay-adaha amnigana waa ay ku sii daba joogaan insha allah sidii loo qaba lahaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare wuxuu u waramayay caasho ibraahim aadan caasho cuud habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhagaysanaysaan waxaa maanta gudaha magaalada muqdisho iyo maamulada soomaaliya qaarkood si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay galayaan saddexiyo toban kun oo macalin kuwaasi oo saddexda kun ee ugu sarreysa ay macalinimo u qaadanaysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan muqdisho waxaa kasoo dira xasan kaafi qoyste waxaa maanta afar iyo toban goobood oo ku yaala gudaha caasimadda iyo sagaal iyo toban degmo oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka si rasmi ah uga bilowday imtixaan ay gelayaan saddex iyo toban kun oo macalin kuwaasoo saddexda kun ee ugu sarreysa ay macalinimo u qaadanayso wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo daah furay imtixaankan ayaa ka warbixiyey tirada macalimiinta soo dalbatay shaqada iyo sida ay ku xusheen saddex iyo tobanka kun ee maanta imtixaanka u fadhiisanaysa maanta oo bisha ay tahay shan iyo labaatan bisha sideedaad laba kun labaatan iyo afar waxaannu halkan ku daahfurnay imtixaanka ay gelayaan macallimiinta soo dalbaday shaqada macallinnimo ee sanadkan laba kun iyo labaatan iyo afar tirada macallimiinta ee soo dalbatay waxa ay ahaayeen labaatan iyo lix kun iyo shan boqol iyo afartan markii dib loo eegay waxaa soo haray saddex iyo toban kun iyo laba boqol iyo konton waxa ay maanta saddex iyo tobankaa kun imtixaan ku gelayaan afartan iyo shan goobood oo ka tirsan dalkeenna soomaaliya sagaal iyo toban degmo oo dowlad goboleedyada ku yaallo iyo afar iyo toban goobood oo gobolka banaadir ah ayay imtixaanada ay ku gelayaan runtii dadaal aad iyo aad u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad iyo ay ku jirto daahfurnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macalimnimada faarax sheekh cabdulqaadir ayaa tartan adag ku tilmaamay in saddex iyo toban kun oo macalin laga xusho saddex kun oo qura wuxuuna hoosta ka xariiqay inay saxayaan wax kasta oo tabasho keeni kara maanta imtixaanka la gelayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay cabasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keeneen shaki ma laha saddex iyo toban kun oo saddex kun laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay tartan adag inuu yahay waxaan la qaadan doonaa inta ugu daraja sarrayso iyada oo mudnaanta la siin doono gabdhaha macallimiinta ah waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda aandhaha macallimiinta maanta imtixaanka gelayso inay imtixaanka ay ku guulaystaan fasalladii aan soo maray waxaa runtii ilaaliyayaal ka ahaa oo imtixaanka maamulayey oo hagayey macallimiintii la qaatay sanadkii hore ee saddexda kun ahayd tan waa mid ka mid ah ballanqaadkii xukuumadda danqaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba ay ballan qaadeen wasiirka waxbarashada ayaa korarka macallimiinta ay dowladdu qaadanaysa ku macneeyey mid fududaynaya in arday badan oo soomaaliyeed ay helaan fursad waxbarasho oo lacag la-aan ah korarka macallimiinta macnihiisu waxaa weeye in ay badanayaan dugsiyada dowladda ay furayso inay badanayaan ardayda helaysa fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aan ah waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada gaar ahaan macallimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha soomaaliyeed guusheennu waxa ay ku xidhan tahay sida aynu u garab istaagno ee dowladda federaalka ah sida aynu u bixinno canshuuraha taas ayaa waxay sii fursad noo sii siin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto ee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan khidmadda ee waxbarashada waxaan mar kale aan u hambalyaynayaa macallimiinta maanta imtixaanka gelayo waxaan u rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba inay ku guulaystaan imtixaanka haddii ilaahay yidhaahdo wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ayaa sanadkii aynu ka soo gudubnay qaadatay saddex kun oo macallimiina kuwaasoo iminka barayaal ka ah iskuullo gaara oo ay dowladdu maamusho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal soddonkii sano ee lasoo dhaafay carruur badan oo soomaali ah ayaa ku dhashay ama ku koray dalalka qurbaha gaar ahaan yurub iyo waqooyiga ameerika sida ay sheegeen khubarrada af soomaaliga carruurtaasi in badan oo ka mid ah ayaa lumiyey luqadda hooyo qaarkood ayaa fahmi kara ama ku hadli kara balse waxaa aada u yar caruurta ama dhallinyarada qori karta akhri karta kuna hadli karta af soomaaliga arrintan ayaana lagu tilmaamay mid ka mid ah mushkiladaha haysta jiilasha soomaalida ee qurbaha iyo walwal weyn oo ay qabaan bulshooyinka soomaalida hase yeeshee waxaa sanadihii dhowaa kor u soo kacayay tirada khubarada luqadda soomaaliga ku takhasustay ee dadaalka ku bixinaya sida ay door uga ciyaari lahaayeen kor uqaadidda iyo tayeynta af soomaaliga ee jaaliyaadka soomaalida ee qurbaha dadkaasi waxaa ka mid ah nimco nuur oo soo saartay buugaag manhaj af soomaali ah oo fasallo kala duwan leh nimco oo ku nool dalka finland waxna ka dhigtay iskuullada wasaaradda waxbarashada finland ayaa marti igu ah qeybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nimco waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda voice of america aad iyo aadaa umahadsan tahay nuur waa dhowahay waana idin salaamayaa dhammaan adiga iyo bahda v o a
waa kaa qaadnay waana mahadsan tahay mar kale nimco nuur goorma ayay kugu dhalatay in aad maaragta bilowdo buugaagtan afka soomaaliga ee aada ku qoreyso wadanka aada joogta ee finland wax qorista buugaagta markii horeet waxaa iiga horreeyey oon qori jiray blogyo maaragtay aan wax ku qori jiray kadib waxaan bilaabay inaan buugaag caadiya daabaco oo sheekooyin kadibna waxaan istusay in buugaagta sheekooyinka ay yihiin buugaag madadaalo laakiin bulshadeenna baahideeda ay tahay kuwa qurbaha jooga weliba buugaagay afkooda hooy ku bartaan inay helaan marka dhinacaanaan usoo diga rogtay oo waxaan ka gudbay buugaagtii madadaalada ah iyo qisaska sheekooyinka
waa gartay marka goorma ayaa toos u bilowda marka inaad qorto afka hooyo ama luuqadda soomaaliga
tobankii sano u dambeysay hadda waktigan xaadirka ah buugaag waxaa jirto oo waxbarasho ilays af soomaali la dhaho oo wata interactive book dabcan qof ahaan weli kolley aniga ma arkin raadin aan samaynayna ma jirto qaab noocaasa in afka soomaaliga hore loogu sameeyey hore waxaa u jirta dowladda finland inay samaysay mar qayb la mid ah laakiin ma jirin macnaha wax qof ahaan uu u sameeyey oo soomaaliya marka hadda waxa aan qoray waxaa ka duwan waxa aan kusoo kordhiyey afka oo ah in buuggii oo buug ah isla asagii haddana interactive buug laga helo si ilmaha baahiyaha gaarkaa qabo oo maaragtay ay ku adag tahay inay ama wax akhriyaan ama fadhiyaan waqti dheer ama wax qoraan ay u helaan waxbarasho fudud casri ah oy maaragtay haqabtiri karo
nimco marka dhowaan waxaad soo saartay buug aada ugu magac dartay ilays af soomaali oo marka buuggaas noo faahfaahay iyo nuxurkiisa iyo waxyaabaha ku jira
waa mahadsan tahay nuur buuggaas ilays af soomaali wuxuu ka kooban yahay farbarashada oo bilowga ah galaaska koowaad iyo labaad saddexaad afraad shanaad iyo lixaad sida kale buuggaas wuxuu leeyahay qayb interactive buug ah oo buugga waxa ku qoran oo suu u dhamaystiran yahay ay ilmaha u helayaan isagoo maqal iyo muuqaal ah wax kasta oo buuggaas ku jira hadday noqoto suugaanta heesaha sheekooyinka in casharada la akhriyo la qoro dhammaan ilmaha ay helayaan si gaara marka waxaan ugu talagalay caruurta soomaaliyeed oo baahiyaha gaarkaa qaba ama special needka loo yaqaano in ay helaan waxbarasho ay qeyb ka yihiin oo ay heli karaan fursad ay wax ku bartaan ama ay ku bartaan afkooda hooyo tusaale ilmaha haddii akhriskii iyo qoristii iyo maaragtay fadhigii uu culays ku yahay ama awooddaas aysan jirinin in si kale oo fudud oo casri ah uu uga qayb noqon karo inuu barto afkiisii hooyo marka ilays af soomaali ma aha buug keliya laakiin waa manhaj isla socdo oo ah silsilad xiran isku xiran oo taxano ah islamarkaasna wato maqal iyo muuqaal uu ilmaha casharka uga shaqaynayo qaab maaragtay digital system ah ku qoraayo meeshii ka akhrinayo ilaa inta uu ka fahmayo inta uu doono uu kusoo cishcishan karo oo aan ahayn maaragtay wax uu ka daalayo ama uu caajis ku dareemayo waxaa ku jira cayaaro basal games waxaa ku jira memory games waxaa ku jira maxaan ku iraahdaye sheekooyin heeso aad ba maaragtay wuxuu u yahay barnaamij aan dhihi karo faa'iido badanay u tahay caruurta soomaaliyeed oo qurbaha gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarkaa qabo
waa gartay marka waxay sheegtay in uu yahay buug taxane ah oo manhaj soomaali buuxa ah marka ilaa intee ayuu gaari karaa marka kalaaskee ama fasalkee
waqtigan xaadirka ah waxaa diyaarsan ilaa fasalka lixaad waxaa daabacan ilaa fasalka afraad sidoo kaleeta mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa ilaa dugsiyada sare inaan u diyaarino ardayda barashada macnaha af soomaaliga oo ay u baranayaan qaab aqooneed aysan u baranayn qaab afeed waa gartay barnaamijka inta aan waday mawaadiic kala duwan oo luqadda iyo afka soomaaliga ah ayaan maaragtay kusoo qaatay laakiin waa markii ugu horreysay qof ku takhasusa luqadda soomaaliga oo manhaj diyaariyey aan barnaamijka ku hayo marka sharaf ayay noo tahay ma finland oo keliya ayaa ah dalalka yurub ee maaragta luqadda soomaaliga iskuullada iyo jaamacadaha laga dhigo taas miyaana door ka ciyaaraysa buuggan in uu faafo
maya finland oo keliya ma aha sweden sida oo kaleeto iyadana waa waxay ka mid tahay wadamada maaragtay afafka hooyo lagu dhigo wadamo badan ayaa jira oo afka hooyo loo ogol yahay laakiin dowladda finland sida la og yahay waxay safka hore uga jirtaa ama kaalinta koowaad muddo dheer uga jirta waxbarashada caalamka o dhan inay hogaamiso qaybta waxbarashada hoose maaragtay ilaa dugsiyada sare dhexe hoose marka waxaan ka faa'iideystay maadaama aan ahay macallin ka shaqeeyo dalkan wasaaradda waxbarashada u shaqeeya waxaan ku dadaalay si aan dadkayga ugaga faa'iideyn karo meeshan aan ka shaqeeyo maxaan ka faa'iidi karnaa maxaan bulshadayda maaragtay kula noqon karaa maxaan caruurta soomaaliyeed oo qurbaha ku nool aan inta aan meeshan joogo aan maaragtay ay ka dhaxli karaan aqoontayda iyo waaye aragnimada aan iskoolada finland ama waxbarashadeeda marka taasaa waxay igu qasabtay in aanan ku koobin keliya ardayda aan wax u dhigo balse aan usoo bandhigo caruurta soomaaliyeed oo caalamka ku nool oo dhan gaar ahaan caruurta qurbaha ku nool ilmaha dhallinyarada ah ama yaryar ee soomaalida ah ee ku koray dalalka qurbaha sidee ayay uga faa'iideysan karaan buuggan waa su-aal aad u fiican dhow siyaabooda iga faa'iideysan karaan ilays af soomaali hadda wuxuu sameeyey online ischool oo macalimiin muddo konton sano ka badan afka maaragtay berayay ama macalimiin guud ahaa shahaadooyin ilaa doctors haysto waxbarashada ku qaatay marka ilays af soomaali faa'iidada ugu badan oo uu maaragtay leeyahay waxay tahay in caruurta yaryarna loo helayo waxbarasho ku habboon oo da'dooda ah kuwa dhallinyarada ah ay helayaan kalaasyo ay soo fadhiistaan oo macalinka si toosa casharada uu u siiyo ama kuwa heer jaamacadeed ah oo rabo inay afkii qaab aqooneed u bartaan oo dhismaha afka sida uu u dhisan yahay sida uu u taagan yahay iyagana macalimiin maaragta ku habboon baan haynaa si gaar ah caruurta aan rabinin in maaragta ay ay ama afkii uu aad ugu yaryahay afkoodiina raba inay bartaan iyagana fursad waxay u helayaan inay keligood wax isbari karaan oo casharadiio diyaar ah uu ku jiro websitekeena ilays af somali dot com
caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajahday markii buugga aad diyaarinaysay maxaa ka mid ahaa nimco wallaahi buugga horta muddo lix sano ahaan maaragtay la rafanaayey oo aan maaragtay dad fara badan oo ama finish ah ama soomaali ah aan marba maaragtay aragtidooda la wadaagaya laakiin caqabadda ugu badan waxay ahayd mid markii buugga layliga waayo ilays af soomaali ma aha buug akhris oo keliya wuxuu leeyahay buuggii akhriska iyo buuggii layliga oo wada socdo oo maaragtay bogba boga kaleeto uu saameynayo oo ardayga marka uu soo akhriyo tusaale bogga labaatanaad buugga akhriska waa inuu aado bogga labaatanaad ama bogga kow iyo labaatanaad buugga shaqada uu layliga marka buuggaas shaqada sidii ardada aysan ugu daalinin ama aysan ugu dareemin boorin waa in mar walbaba aan keeno wax ka duwan boggii hore qaabka uga shaqeeyey marka farshaxankaas iyo xirfadahaas iyo maaragtay doorashooyinkaas ayaa waqti badan qaadatay iyo in laga fiiriya dhinaca bedagojiga oo ah cunuga sidee ayuu maaragtay waxaan la baraayo gudbintan siduu u qaadan karaa in marka mar walbaba caqabadda ugu weyn waxay ahayd inaan isku dheeli tirno si ilmaha baahiyaha gaarkaa qabo doorkooda uu muhiim u noqdo marka ay noqoto waxbarasho loo dhan yahay caqabadda marka waxaan dhihi karaa inay ahayd in diiradda si gaara loo saarayo mar walba caruurta baahiyaha gaarkaa qabo waa tahay khadka iigu jir nimco nuur waa mahadsan tahay dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ugu horeen waan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan aad kuwa qiimaha badan magacaygu waa qoyahan cabdimaalig musaal cartan jooga magaalada cabudwaaq intaas kadib waxaan weydiin lahaa walaashay nimco nuur waxaan weydiin lahaa ma jiraa arday ka yaabiyey oo yurub ku dhashay oo halkaas ku barbaaray oo aananba u baahnaynba inuu soomaali ku hadlo sababtoo ah waalidkii dhalay dartood oo ku barbaariyey luqadda soomaaliga ma jiraa ardaygaas waana mahadsantihin dhammaantiin
waa mahadsan yahay walaalkaas caabud waaq ka soo hadlay sidoo kale waan salaamayaa anigana ardaydu sida kuwa dalka hooyo jooga ay u leeyihiin maaragtay kala duwanaansho iyo qof walbaba uu joogo maaragtay hibe ilaahay siiye oo gaara ay jirto qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay afka uu ku adag yahay qaarkood waxaa laga yaabaa afka inuu maaragtay u fudud yahay qoyska dhexdiisaa laga yaabaa mid inu af soomaaliga si fiican u yaqaano midna wax yar gaabis uu jiro laakiin waan dhihi karaa haa waxaa jira carruur ku dhasha fiinland oo bugaag carruureed qoro oo af soomaali ku qoro waxaa jira carruur fiinland ku dhashay oo isku daya inay af soomaaliga ku gabyaan marka way jiraan carruuro macnaha leh waxyaabo la dhihi karo runtii waa wax wax dheeri ah
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
bismillaah magacaygu waa maxamed faarax waxaan joogaa magaalada boosaaso marwa nimco waxaan jeclaa inaan weydiiyo makuu muuqataa in bulshada soomaalida ay qurbaha dayaceen ku dadaalista afka soomaaliga gaar ahaan waalidiinta sideese loo sixi karaa arrintaasi
maxamed faarax waa mahadsan tahay walaal su-aashaada waa su-aal muhiim ah waan dhihi karnaa sida xaqiiqada ah waa run qaraar inta badan tiro yar ma ahane inta badan waalidiinta qurbaha jooga ee soomaaliyeed way dayaceen afka haba lasii kala ahaado oo waddamada looga hadlo afka ingiriiska ayaa u badan waddamada dadka soomaaliyeed ee carruurta xagga la tegay xataa genereeshinkii koowaad oo la tageen in af soomaaligii uu ama ka dhumay ama maaragta gabaabsi ku yahay qofkana marka uu afkiisa ka tago waxaa dhumaya wax kasta oo qofkaas ku xeernaan noloshiisa asal ahaan meeshuu kasoo jeeday marba waxaan tegey magaalada vienna dalka austria anigoo buugtan ilays af soomaali iyo ololahan afka hooyo wada waxyaabihii aadka iiga yaabiyey waxay ahayd qiso uu iiga sheekeeyey walaal communitiga soomaaliyeed oo meesha degan kuwooda maaragta mas-uuliyiinta ka ah marka wuxuu yidhi waddankan waxaa joogu yidhi turku ilaa iyo lix maaragtay jiil oo isdhalay ah ma jiruu yidhi qof turki ah oo awowgiisii shanaad lixaad uu ku dhashay vienna oo aan afkiisa aqoon marka laba sababood midda koowaad in macnaha turkiga uu yahay dal dhisan oo carruurta iyo dadka ay fursad u heli karaan inay dalkooda hooyo soo booqdaan laakiin taas keliya haddana ma ahan ee waxay tahay dadka turkida ah oo aad afkooda ugu dadaala marka wuxuu yidhi annagu waxaan ku dadaalnaa in carruurta afkooda hooyo aysan ka tegin mar hadday carruurta afkooda hooyo yaqaanaanuu yidhi uma baahna inay bannaanka u baxaan masaajidadeenuu yidhi iyo goobaheenna aan isugu nimaano dhammaan waxaan xoogga saarnaa inaan afka hooyo lagu ilaaliyo oo ay noqoto goob afka iyo dhaqanka lagu ilaaliyo taas marka waxay keentuu yidhi carruurteenna inaysan baahi badan u qabin inay bannaanka ay bulshada ka doontaan waayo halkaanay dadkooda ku haystaan waxay ilaalisuu yidhi marka in ay yaraato inaan carruurteeni aysan noqonin maaragtay gaangis xabsiyada aysan ku badnaanin li'anna maba jirto baahi bulshadaas wax walba oga duwan ay ku raacaan laakiin wuxuu yidhi soomaalida waxaad xoogga saartaan buu yidhi qur-aankii iyo diintii halkiina xataa ka fiicnaada oo barta oo si wanaagsan macnaha u koro waxaa caqabad ku noqoto wixii uu bartay inuu bulshadiisa kula soo noqdo waayo maba jiro xiriir ka dhexeeya oo af ahaaneed marka waxaan dhihi karaa afka waa waxa koowaad oo qofka dhaqankiisa diintiisa hidihiisa u dhowra hadduu afka baxo waxaa imaanayso qofkaas in wax badan oo noloshiisii iyo maaragta asal ahaan ka mid ahayd ay bixayso marka waalidiinta soomaaliyeed runtii waxaan dhihi karaa gaabis xun ayaa halkaas ka jiro marka loo fiiriyo wadamada kale tusaale yar waxaa jira iskool ka mida iskoolada aan ka dhiga af soomaaliga waxaa lagu bartaa afka maxaan kuraa jabaan waalidiinta jabaanka maalinta ay imaanayaan baarkinka goor horaan imaadaa saanan u waayin meel kasta isaga imaadaan waa jabaan oo aan dareemi karno inuu yahay wadan horumarsan caruurahooda ay suurtagal tahay sanad walba inay dalkooda dhowr jeer tagaan laakiin maxay diidayaan waalidkaas in ilmahoodii ay ka tagaan afkoodii si aysan dhalashadooda isirkooda uga tegin marka soomaalida waxaan leeyahay qiyaas ahaantayda ama aragtidayda waa ku fashilanay ilaalinta afka hooyo mar haddii afka laga tagana waxa laga tegaya waa soomaalinimadii ilmaheenana waxay baylaha u noqonayaan wax kasta oo noloshooda khatar ku ah amaba u keeni kara dhaawac qof ahaaneed horumar ahaaneed aqoonsi ahaaneed inuu isaga is aqoonsado inta badanna waxaa loo dhahaa identity crisa ku dhacay ama xabsiyada ay u galaan salka ayay ku haysaa iyadoo aan taas keliya ahayn laakiin waa qayb ka mid a haddana
waayahay haddii aan dib ugu soo laabto buugga ilays af soomaali waxyaabaha muhiimka u ah marka laga hadlayo buugga koowaad oo kale qaabku u qoran yahay haddii aad tusaale yar aad dhegeystayaasha ka siiso iyo sawirada aad soo qaadato oo kale
ilmaha marka horta wax la baraayo waxaa fiican laba qayb in wax loo baro in wax u muuqda oo uu arki karo oo uu yaqaano wax lagu baro ama in wax asaga ku haro oo uu dhaho halkaan ka imaaday waxaasaa ka jira waxaasuu uga duwan yahay halka aan hadda joogo marka ilays af soomaali wax kasta oo ku jira waxaan ku maaragtay saleeyey dhaqanka soomaalida xataa maaragtay nooc xayawaanada ku jira waa kuwii dalkeenii meelo yaryar way jiraan oo maaragtay waxyaabahan kaleo internationalka oo eyga iyo wax lamida waa ku jiraan oo dalkiiba joogo laakiin waxaan ku dadaalay suugaanta inay noqoto suugaanta caruurta oo aan meelo badan ka bedelay oo meelihii dagaalka iyo cabsida iyo maaragtay waxyaabahan aan aan dhaqan ahaan moraal ahaan fiicnayn oo inta badan aan maaragtay ku samayno si indirecti ah maaragtay loo buunbuuniyo oo dawacada beenteeda iyo qiyaamadeeda oo kale buugaagta waa lagu buunbuuniyaa inaan diinka aan cakiskiisa sameeyo diinka oo maaragtay soomaalida markay sheegaysa ay u sheegaan midaan caqli badnayn ama dhiifoonayn inaan daacadnimadiisii buunbuuniyey heesihii maaragtay suugaanta caruurta sida niyaroo nin weyn dilay maaragtay xasanoo xuseen dilay maaragtay aan wax ka bedelay oon ka dhigay niyaroo nin weyn wada maaragtay xasanoo xuseen wada maaragtay dabagaala geel wada maaragtay in macnaha ilmihii wax la yaabla la tuso laakiin dilkii iyo maaragtay waxyaabihii aan fiicnayn inay waxbarashada ugu tagaan haddana waa wax kaloo ayadana maaragtay aan ka haraynin cunuga marka waxaan ku sameeyey waxaa la dhaho positive pedagogiga oo ama in qofka si positive uu u fekero ayaan xoogga saaray si ilmaha ay u helaan dhaqan haddana asluub haddana barbaarin toosan oo ama barbaarin togan mahadsanid
waayahay marka sidee ku heli karaan maaragta waalidiinta soomaalida ee raba inay ilmahooda af soomaaliga baraan ee qurbaha ku nool iyo xitaa kuwa wadanka jooga sidee ku heli karaan buwaagataas
waxay ku heli karaan waxaa jira hadda sidaan haddaa kuu sheegay inaan maaragta diyaarinay online galaasyo ah marka ilays af somali dot com hadduu qofka ku qoro wuu helayaa wuu u soo baxayaa marka ilays af soomaali oo isku dhegan af soomaaligana waa shaqal dheer soomaali aan ahayn soomaali ma aha macnaha qaab shaqal dheeray u qorantahay marka hadduu qof walba uu ku qorto googleka hore uga soo baxaya websiteken u arkaa halkaasuu iska diiwaan gelin karaa casharadana maaragtay uu soo dalban karaa xilliga ku habboon
waayo ugu dambeyntii ka macalim ahaan maxay kula tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo horumarin karo af soomaaliga dhigaal ahaan iyo taya ahaan iyo tafaftir ahaanba af soomaaliga waxaan u malaynayaa taas waxay u baahan tahay dowlad inay maaragtay wax ka qabato oo shaksi ama hay-ad ama qof iyo laba waxba kama qaban karo waa in la helo nidaam dowladeed oo dhalinyaradaas burburka ku dhalatay aan helinin waxbarasho taya leh in loo sameeyo waxbarasho ku saabsan afkoodii hooyo dib habeen loo sameeyo kobcin loo sameeyo tababarid loo sameeyo marka dhalinyarada waxaan isleeyahay eed male way dadaaleen walow maaragta dadaalku xoogaa uu taxadardarro ka mid yahay ama ka muuqdo laakiin waxaa isdhigi karaa arrintaas waa arrin la rabo in dowladda ay ku darsato qorshayaasheeda mustaqbalka ah in afka maaragtay wax laga qabto dabcan hadda hay-addii maaragtay akademiyada afka iyo dhaqanka waa la sameeyey laakiin shaqo badan ayaa looga baahan yahay halkaas ma ma aaminsani wax sanad iyo laba maaragtay looga looga soo kaban karo laakiin waxaan aaminsanahay haddii la helo dowlad hirgelisa hadaf ah horumarinta afka iyo sixidda afka in wax laga qaban karo taasi waxa ay ahayd nimco nuur oo ah macalimad luqadda soomaaliga ka dhigta iskuullada dalka finland sidoo kalena ah qoraaga buugaagta manhajka af soomaaliga ee ilays af soomaali waxa ay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka igala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha madaxweynihii hore donald trump ayaa laga yaabaa inuu helo tiro taageerayaal u codeeyo ah oo ka imaanaya dhinaca robert f kennedy jr kadib markii uu jimcihii ku dhawaaqay inuu taageerayo trump musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga wariyaha v o eda carolin barsuti ayaa warbixintan nooga soo dirtay arizona musharaxa madaxweyne ee madaxa bannaan oo la filayay inuu noqon doono musharax saddexaad oo codadka ka soo kala jiita musharaxiinta labada xisbi ayaa hadda waxa u taageeray madaxweynihii hore donald trump labada nin ayaa markii ugu horeysay isugu yimid hal gole
miyaydaan doonayn madaxweyne dagaalada naga soo saara kaasoo dhisa nolosha dabaqadda dhexe dalkan labada nin ayaa waxay wadaagaan dilalka madaxweynayaasha bishii julaay ee sanadkan donald trump waxaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray isku day la doonaya in lagu dilo robert f kennedy waxaa adeer u ahaa madaxweynihii dimuqraadiga john f kennedy waxaana dhalay xer ilaaliyihii guud robert f kennedy oo labadaba la dilay jimcihii trump wuxuu sameeyey ballanqaad
haddii lay doorto waxaannu samayn doonnaa guddi cusub oo madax bannaan kuwaasoo baara iskudayada dilalka waxaan sii dayn doonnaa oo bannaanka keeni doonnaa dhammaanba dukumentiyadii la xidhiidha dilkii john f kennedy markii uu robert f kennedy ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxa bannaan xubnaha qoyskiisa ayaa ka ololeeyey waxaana ay taageereen musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo qoyskiisa ay ka mid yihiin walaashiis keri kennedy ayaana tiri dib ha loo doorto biden iyo haris robert kennedy waa musharax hadalladiisa la ysku diidan yahay waxa uu ka soo horjeedaa talaalka waxaana uu aaminsan yahay fikradaha marin habaabinta ah ee la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban iyo weliba weerarkii sebtembar kooiyo tobankeedii mary j orark oo aabbaheed uu u shaqayn jiray madaxweyne john f kennedy sannadihii kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii ayaa tiri waxaanahay qof u go'ay reer kennedy waxay ila tahay waa wakhtigii uu kennedy gurigiisa tegi lahaa inta noloshiisa ka hartayna uu ku raaxaysan lahaa qoraal uu xisbiga dimuqraadiga soo saaray ayay ku sheegeen in taageerayaasha tirada yar ee kennedy ay u sii kala jabayaan musharaxiinta dimuqraadiga kamal haris iyo jamhuuriga donald trump dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in taageerayaasha robert kennedy ay suuragal tahay inaysan bacodayn halka qaar kalena ay saadaalinayaan in muddo yar ay trump sare u qaadi karaan john fortier waxa uu ka tirsan yahay maxadka american enterprise
waxay in yar caawinaysaa donald trump balse waxay ila tahay guud ahaan inay noqon doonto tartan ay aad isugu dhow yihiin labada xisbi codayayaasha madaxa bannaana waxay muhiim u noqonayaan tirada isku dhow uun karen browl waa taageero trump
waxay tani ina tusaysaa in xisbigii adeerkiis iyo aabbihiis ay ka tirsanaayeen mar uusan hadda ahayn sidiisii hore hore ayay labada nin isku cambaareeyeen balse sida aanu aragnay doorashadani intii ololaheeda uu socday labada nin ee hore isku hayn jiray waa ay bedeleen xiriirkoodii warbixintii wariyaha v o eda carolan bersuti halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana gabagabadii idaacaddaan kusii soconnaa ee codka macaan ee xamdi bilan heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinleh nabadgelyo